halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogeen internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subax sabti ah sagaaliyo labaatanka bisha abriil sannadka labada kun saddex iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobadaan idiin haynana waxaa ka mida dagaalo ka socda dalka suudaan xilli dhinacyada diriraya ay dheereeyeen muddada xabad joojinta
haddaanu nahay dhallinyarada soomaaliyeed oo degan waddankan kanada gaar ahaan magaalada toronto ontario waxaan aad u soo dhoweynaynaa dadaalada ay wadaan maaragtay booliska inay maaragtay ay soo xiraan eedayaasha lagu soo eedeeyey inay maaragtay ay dileen wiil maaragtay oo soomaali canadian ah oo lagu dilay magaaladan toronto
waa booliska kanada oo xiray afar qof oo looga shakisan yahay dilka wiil soomaali kanadiyaan ah oo dhowaan lagu dilay magaalada toronto sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan sida ay u shaqeeyaan ururada dhallinyarada soomaalida ee dalka sweden marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida duqaymo cirka ah iyo madaafiicda ayaa ruuxay caasimada suudaan ee khartuum iyo magaalada ku dhow ee baxri jimcihii shalay goobjoogayaal ayaa sheegay iyada oo weli ay jirto xabad joojinta saacadood ah oo ay ku dhawaaqeen ciidamada iyo xoogaga kasoo horjeeda boqolaal qof ayaa la dilay tobannaan kun oo kalena naftooda ayay kala carareen dagaalka aawadiis kaasoo u dhexeeya ciidamada militariga ee suudaan iyo xoogaga taageerada deg dega ah kaasoo bilowday shan iyo tobankii bishani abriil waxayna curyaamiyeen dagaaladaasi isbeddel caalami ahaa oo lagu taageerayay doorashooyin dimuqraadi ah dagaalka ayaa sidoo kale dib u soo kiciyey colaad labaatan sano jirsatay oo ka jirtay galbeedka gobolka daarfuur halkaasoo dad badan ay ku dhinteen toddobaadkan deegaanka caasimada khartuum rasaas xoogan iyo qaraxyo ayaa ka dhacay xaafado la degan yahay dadka rayidka ah ee suudaan ka barakacay ayaa waxaa soo wajahay khataro kasii daraysa iyada oo colaaduhu ay sii xoogeysanayaan dad badan oo u dhashay dalkaasi ayaa waxaa ragaadiyey dagaalka magaalooyinka oo sabab u noqday in ay gabaabis noqdaan raashinkii biyihii iyo weliba shidaalkii kooxda taalibaan ee ka talisa dalka afghanistan ayaa jimcihii sheegtay in go-aankooda ay uga mamnuuceen haweenka dalkaasi u dhashay in ay u shaqeeyaan hay-adaha qaramada midoobay inuu ahaa arrin bulsho oo gudaha dalkaasi khuseysa ayna tahay in ay ixtiraamaan dhammaan dalalka kale bayaankan ay soo saareen ururka taalibaan jimcihii shalay ayaa kusoo beegmaya maalinun kadib markii shan iyo toban dal oo xubin ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay soo saareen qaraar ay si adag ugu cambaareynayaan tallaabada mamnuucista ah ee ururka taalibaan uu ku soo rogay haweenka dalkaasi iyagoo ugu baaqay in ay si deg dega u qaadaan haweenka reer afghanistan inay u ogolaadaan inay wax baran karaan islamarkaana ay shaqaysan karaan qaraarkan waxaa sidoo kale taageeray in ka badan sagaashan dal waxaana si weyn walaac looga muujiyey tallaabooyinka sii kordhaya ee ay qaadayaan ururka taalibaan ee ka dhanka ah xuquuqda aadamaha iyo xoriyadaha asaasiga ah ee ka dhanka ah haweenka iyo hablaha reer afghanistan wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda taalibaan ayaa sheegtay in iyagoo tixgelinaya dhaleecaynta haddana in arrintaasi ay tahay mid u taalla dadka reer afghanistan ee aanay ahayn mid hooseysa dalalka dibadda amamase dalalka shisheeye caalamka intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii dunida halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen duqaymo cirka ah iyo dagaal foolka fool ah ayaa lagu soo waramayaa in mar kale jimcihii shalay dib ay uga bilowdeen dalka suudaan kadib xilli ay dhinacyada ku dagaalamaya awoodda waddankan ay ogolaadeen muddo kordhin lagu sameeyo heshiiskii xabadjoojinta ahaa warbixin ay wakaaladaha wararka ee a b iyo reuters ay ka qoreen arrintan waxaa inoo soo koobaya nuur xasan nuur madaafiic u badan kuwo ka imanayay diyaaradaha dagaalka ee militariga iyo kuwo ay dhulka ka ganayeen xoogaga hubaysan ee taabacsan jenaraal xamiti ayaa ku hoobtay qaybo badan oo ka mid ah magaalada caasimadda ah ee khartuum iyo magaalooyinka mataanaha la ah ee baxri iyo omdurmaan jimcihii shalay dagaalka ayaa ka dambeeyey saacado kadib markii lagu dhawaaqay in dhinacyada ay colaadda u dhexayso ay aqbaleen laba iyo toddobaatan saacadood oo kale oo lagu kordhiyey heshiiskii xabad joojinta ee dhaqan galay talaadadii kaas oo ku ekaa khamiistii mahasiin al cawad oo ah shan iyo lixdan sano jir ka mid ah dadka ku haray deegaanka albaxri ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegtay inay maqlayeen dhawaqa madaafiicda culus iyo guuxa diyaaradaha dagaalka waxay sheegtay inay ku jiraan cabsi joogto ah islamarkaana aysan ogeyn xilliga uu dagaalka dhammaan doono dagaalka suudaan oo galay toddobaadkiisii labaad ayaa u rogay caasimadda khartuum goob colaadeed islamarkaana u jiheeyay dalka suudaan dariiq halis ah dhammaadkiisuna uu yahay dagaal sukeeye bulshada caalamka oo ay ugu horeeyaan dowladaha gobolka midowda afrika qaramada midoobay iyo reer galbeedka ayaa ku dadaalaya in dhinacyada dagaalamaya ay kala dhex dhigaan xabad joojin ka hor inta aanan looga gudbin wadahadallo nabadeed ilaa iyo hadda dhowr heshiis oo xabad joojin ah ayaa dhicisoobay inkasta oo uu horseeday in kumanaan qof ay ka baxaan khartuum dadkaasi ayaa isugu jiray muwaadiniinta suudaan ajaanib iyo diblomaasiyiin jimcihii shalay turkiga ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradihiisa daadguraynta lagu xabadeeyey duleedka khartuum saacado kadib markii ay dhinacyada diriraya aqbaleen heshiiska kordhinta xabad joojinta ankara waxay sheegtay in rasaastaasi aysan cidana wax ku noqon ingiriiska ayaa isna sheegay in sabtida maanta ah uu dhammayn doono howlaha gurmadka ka daadguraynta muwaadiniintiisa ee suudaan kadib markii ay yaraadeen tirada muwaadiniinta britishka ah ee soo dalbanaysa in laga soo saaro suudaan ilaa iyo hadda diyaaradaha militariga ee britain ayaa suudaan ka soo saaray kun shan boqol saddex iyo toddobaatan ruux boqolaal qof ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka ka socda suudaan halkii ay kumanaan kun oo ruux ay ka qaxeen dagaalka oo bilowda shan iyo tobankii bishan abril ayaa u dhexeeya ciidanka militariga iyo xoogaga loo soo gaabiyo r s f oo ah ciidan sida militariga oo kale u tababaran oo uu hogaamiyo jenaraalka lagu magacaabo maxamed xamdaan dagaalo kuna magac dheer xamati
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington booliska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa xidhay afar qof oo lagu eedeynayo dilka wiil soomaali kanadiyaan ahaa oo bartamihii bishan lagu dilay magaaladaasi booliska ayaa lagu soo waramayaa inuu wado dadaalo wax looga qabanayo dilalka dhallinyarada oo ka soo shaqeeyey suudaanta koofureed
war-saxaafadeed ay soo saareen booliska magaalada toronto khamiistii shalay ayaa lagu sheegay in afarta eedeysane oo lagu kala magacaabo duwan julian oo afar iyo labaatan sano jir ah daniel mackensi oo kow iyo labaatan sano jir ah daniel lara orelana oo shan iyo labaatan jir ah iyo matthew philipis downi oo saddex iyo labaatan jir ah loo haysto dil darajada heerka labaad ah oo ay u geysteen munawar warsame oo afar iyo labaatan sano jir ahaa kaasoo lagu dilay magaalada toronto afar iyo tobankii bishan dhammaan eedeysanayaasha ayaa shalay kasoo hormuuqday maxkamadda dacwadda ayaase weli socota qoyska munawar warsame oo aan isku dayay inaan arrimahan wax ka weydiiyo ayaana ii suuragelin inaan helo muniir warsame oo ay ilmaadeer yihiin marxuumka ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in munawar allah u naxariista uu ahaa qof wanaagsan oo lahaa mustaqbal ifaya qoyska ayaa sidoo kale sheegay inuusan ku lug lahayn kooxaha dembiilayaasha ee isdilaya sidoo kale qoyska marxuumka ayaa sheegay in ay ururinayaan lacag lagu dhiso ceel sadaqo loogu niyeysanayo marxuumka oo laga qodo bariga afrika iyagoo furay bog lacag ururintaasi lagu sameynayo oo lagu magacaabo gofandmi soomaalida qaar ayaa soo dhoweeyey dadaalada booliska ay wadaan oo lagu soo xirayo eedeysanayaasha loo haysto dilalka dhallinyarada soomaalida waa ka nuurdiin maxamed oo ka mid a dadkaasi xuseyinow aada baa u mahadsan tahay haddaanu nahay dhalinyarada soomaaliyeed oo degan wadankan canada gaar ahaan magaalada toronto ontario waxaan aada u soo dhaweyneynaa dadaalada ay wadaan maaragtay booliska inay maaragtay ay soo xiraan eedeyaasha lagu soo eedeeyey inay maaragtay ay dileen wiil maaragtay oo soomaali canadian ah oo lagu dilay magaaladan toronto marka dadaaladaas xuseenow aada baan usoo dhaweyneynaa waanu ku faraxsannahay soomaalidana waxaa maaragtay aan nalagu baahan yahay inaan maaragtay aan la shaqeyno booliska saa maaragtay waxaan lasoo afjaro dhibka haysto dhalinyarada soomaaliyeed booliska magaaladan toronto ayaa dhowaan sheegay in kiisaska dilalka dhalinyarada ee sanadkii tegay ee labada kun iyo laba iyo labaatankii ay xaliyeen kelly skinner oo ah madaxa qeybta kow iyo tobnaad iyo labaiyo tobnaad ee booliska magaalada toronto oo ka mid ah saldhigyada looga taliyo xaafadaha ay soomaalidu ku badan yihiin ayaan xilli sii horreysay weydiiyey heerka uu gaarsiisan yahay xalinta kiisaska la xiriira dilalka dhalinyarada soomaalida The homicides involving uh, Somali youth in 2022 have a 100% solve rate. So we've solved all of them. So, yeah, we have. Last year, we solved 100%. So there are some cases in 2019 that aren't.
dilalka la xiriira dhalinyarada soomaalida ee labada kun labaiyo labaatankii waan xalinay boqolkiiba boqol dhammaantood waxaa jira ayay tiri kiisaska qaar oo labada kun sagaal iyo tobankii ahaa oo aanan weli la xallin markii dhowaan bishii agosto aan ka shaqo bilaabay qaybta labaiyo tobnaad waxaa dhacay ayay tiri dil iyo rasaasayn naxdin leh saraakiisheenna ku shaqada leh dilalka oo la wacay iyagoo aanan shaqada ku jirin xilligaas waxay si joogtaha u shaqaynayeen ayay tiri saddex maalin oo aysan aadin guryahooda qol ayay ka samaysteen saldhigeenna oo ay ku shaqaynayeen waxay ila tahay ayay tiri inaan ka hadli karno xiriir la-aanta iyo aaminaadarrida iyo sababta markhaatiyaashu aysan u imaanaynin horteenna waan fahmi karnaa middaasi ayay tiri waxaan isku dayaynaa inaan helno waddooyin lagu hubinayo badqabka markhaatiyaasha idinkuma eedaynayno ayay tiri oo ma dhahayno waxay waxaanay u dhacayaan wada shaqayn la-aantiinna waxay ila tahay ayay tiri intani ay tahay bilowga inaan dhisno is-aaminaad iyo xiriir si aad noogu timaadaan idinkoo faraxsan waxaan rabaa inaad ogaataan heerka xallinta kiisasku way ka wanaagsan yihiin ayay tiri sida aad moodaan inkastoo weli dhibaatooyin ay la kulmayaan dhalinyarada soomaalida magaalada toronto haddana waxaa socda dadaallo si wada jir ah ay u wadaan laamaha amniga iyo hogaamiyaasha bulshada soomaalida oo lagu doonayo in lagu soo afjaro dhibaatooyinkan xuseen nuur xaaji v o a toronto
nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a daraasad ay dhowaan soo saartay xarunta cilmi baarista somali public agenda ee xaruntoodu tahay magaalada muqdisho ayaa lagu ogaaday in weli qaar badan oo ka mid a maamulada dowladaha hoose ee soomaaliya aanay fulin daadejinta nidaamka maaliyadeed ee adeeg bixinta wariyaha v oda cabdicasiis barrow ayaa nuxurka daraasadan ka wareystay farxaan isxaaq yuusuf oo madax u ahaa cilmi baarayaashii daraasadan sameeyey daraasadan magaceeda waxaa lagu magacaabaa daadejinta nidaamka maaliyadeed iyo adeeg bixinta ee heer dowlada hoose waxaana soo qaadana saddex xaaladood oo saddex meelood saddex goobood saddex gobol ama laba maamul goboleed iyo gobolka banaadir oo puntland galmudug iyo gobolka banaadir saddexdaas maamulna waxaan saddex degmo ayaan kiiba ka qaadanay oo waxay noqonaysaa tirada guud ee meelaha aan ka samaynay saddexda meelood sagaal degmo aan ka samaynay marka waxaana ku eegeynay heerka daadejinta adeegyada iyo maaliyadda ay ka jirto dowladahaas maaragtay ama maamuladaas aan ka fiirinaynay oo dowladaha hoose ay leeyihin awood canshuur qaadis iyo adeeg bixin marka arrintaas ayaan ayay ku qotontay ayna daarnay daraasadda aan sameynay waa gartay hal sano ayaad wadeen sida aad qoraalkiina ku sheegteen maxay tahay muhiimadda ay daraasaddan leedahay farxan
muhiimadda ay leedahay waxay tahay soomaaliya maadaama ay qaatay nidaamka federaalka ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo saldhig u ah saddexda heer waa heerka hoose ee dowladaha hoose halkaas oo dad fara badan ay ku nool yihiin dadweynaha ugu badan ay waxay joogaan dowladaha hoose degmooyinka soomaaliya dadkii xilligii hore maamuladii horena waa xilligii u dambeysay maamulkii kalitaliska ahaa militariga xukuumaddii militariga ahayd dadku gobolladii kasoo safri jireen masaafo dheeray imaan jireen caasimada ayagoo raba inay helaan adeegyo ay ahayd inay ku helaan deegaanadoodii taasina waxay ahayd waxyaabihii soomaaliya keenay qeyb ka ahayd maaragtay nidaamkii nidaamkii centralizerka ah ama halka meel ku aruursanayd dhibaato keenay waxyaabihii colaadaha markay dhaceen dadku ay maaragtay filinayeen in laga baxay ahayd soomaaliya markay qaatay dalkana rajo weyn waxaa jirta in adeegyadii soomaalidu ay usoo aajirtay caasimadda in markaan ay ku helaan deegaanadoodii marka mar haddii soomaaliya ay qaatay federaal oo ah maaragtay in awoodihii la dadejiyo waxaan go-aansanay bal inaan ogaano heerka awoodahaasi ay gaarsiisan yihiin degmooyinkii dowladaha hoose marka waana qeyb maaragtay dowladiska soomaaliya kamid ah maxaa idiin soo bax maxaa idiin soo baxay marka ee, daraasadda aad samayseen maxaad ku ogaateen nuxurka ugu muhiimsan waxay tahay dowladaha hoose dabcan nin kastoo hadeertaa dadejinta nidaamka dadejinta oo federaal qeyb ka yahay qeyb ka ah uu yahay mid ku cusub inta badan ah, deg- maamul goboleeda soomaaliya waxaa ugu horreysay waa puntland taas oo markii ugu horreysay samaysay dowlad degmooyinka walaasha degmooyinka samaysay ama golaha deegaanka samaysay labada kun iyo shantii laba sano kadib markii eh, maaragtay la ansixiyey ah, qaanuunka ama xeerka dowladaha hoose labada kun saddexdii sameeyeen marka waxaa noo soo baxday in aysan jirin awood ay leeyihiin degmooyinka oo fara badan amaba aysan jirin meelaha qaarkood ah, hadday noqon lahayd awooddii adeeg bixinta iyo awooddii maaragtay qaaditaanka canshuuraha tusaale qawaaniinta iyo xeerarka oo dowladaha hoose waxaa ku qoran canshuuro fara badan oo ay qaadayaan dowladaha hoose waxaa kaloo ku qoran maaragtay adeegyo ay bixinayaan hadda s- hadda markii loo fiiriyo waaqaca jirana ma jirto adeegyo ay bixiyaan si si lamid ah sida ku qoran qaanuunka mana jirto maaragtay ah, ah, canshuuro ay qaadaan marka wax ugu weyn waxay noqonaysaa in aysan jirin dowladaha hoose maanta awood ay leeyihiin awoodihiina ay ku egyihiin maaragtay caasimadaha goboleedka wasaaradihii adeeg bixintana ay ayagu haystaan awoodihii hadday noqon lahayd wasaaradda maaliyadda hadday noqon lahayd wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha kaloo maarata wasaaradaha kaloo la xiriira adeeg bixinta dadka aad la hadasheen iyay ahaayeen marka oo deegaanada cilmi baarista aad ka samayseen aad kula kulanteen
waxay ahaayeen dad aada u kala duwan oo waxaan u eegayna dad kamid a qeyba bulshada tusaale ahaan oo kale dhalinyaro dumar waxaan fiirinaynay ganacsato waxaan kaloo mataqaana wareysanay dad ka tirsan ah, wasaaradaha dowladaha hoose eh, ma- do- do- wasaaradaha oo arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee galmudug iyo iyo ah, iyo iyo puntland waxaan la waxaan fiirinay sidoo kale saraakiisha ugu sareysa ee dowla- dowladaha hoose ee meelihii aan tagnay waxaa maroo kale guddoomiyaal degmooyinaan wareysanay marka dhinacyada kala duwan ee arrinta quseyso ayaan wareysanay si aan u helno maaragtay aragtiyo isku dheelitiran oo ka turjumaya dhinacyada kala duwan ee quseyso arrintaas gobolka banaadir puntland iyo galmudug ayaad sheegtay daraasadeenu inay ay ka hol ay- aad ka samayseen maxaad deegaanadaasi Ah.
u doorateen ilaan soomaaliya waa dhul ballaaran deegaanada kale maxaad u gaari weyseen
kuwan waxay ahayn case studies ay ahaayeen oo aan puntland dabcan marka la fiiriyo waa dow- maamul goboleedkii ama dowlad goboleedka ugu horreeyay soomaaliya oo dabcan ka horreeyay xataa dhismihii federaaliinta soomaaliya iyo federaalka la qaadanayay waa tida kalena waa meelaha ugu horreeya xagga golayaasha deegaanka iyo dowladaha hoose tusaale fiican ayuu noqonaa marka wax lagu cabiri karo marka la fiiriyo dowladaha hoose iyo awoodaha ay leeyihiin oo kale galmudug ayadana ruuxeeda waa meel ay ku cusub tahay u dhowaan ayaa la hirgeliyey golayaasha deegaanka marka gobolka banaadir sidoo kale waa meel dad badan ku nool yihiin marka inaan ogaana bal inkastoo gobolka banaadir dhib ka haysta ay tahay maqaab la-aanta taas oo caqabad ku ah in aysan shaqaynin maaragtay degmooyinkii iyo golayaal deegaan ay shaqaynin oo adeeg bixintii iyo dakhli aruurintii aysan awood ku lahayn marka waxay ahayn meelo aan ka fiiri karno labadaas saddexdaas meelood yani tusaale wixii ka soo baxay waxay ku ku noqon karaan wax lagu dabaqi karo iyo wax lagu eegi karo meelaha kale marka saasaan u dooranay
aad ayuu mahadsan yahay farxaan isxaaq yuusuf oo u waramayey wariyaha v o eda cabdicasiis barrow halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a meelo badan oo dunida ah waxaa ka jira ururo bixiya tababaro waxtar u leh dhallinyarada sida hogaaminta iyo kobcinta aqoonta ururada waxaa ka mid ah urur magaciisa lagu soo gaabiyo w w f oo xarun ku leh dalka sweden ururkan ayaa labadii sano ee labadii sannadoodba dhalinta marsiiya fursado iyo tababaro oo ay ku kobcinayaan aqoontooda maadiga ah wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa ka wareystay maxamed shucayb axmed oo loo yaqaano maxamed amiin waxaanu marka hore weydiiyey faahfaahin ku saabsan ururkan daxaafidow ururkani waa qayb ka mid ah ururka caalamiga ah ee loo soo gaabiyo w w f ee guud ahaan dunida inta badan ka jira Een, marka qaybtan aanan u ka tirsanay waa qayb u gaar ah dhallinyarada oo loo soo gaabiyo w s e s y oo la macno ah ma garanaysaa w w f qofkii oo sweden yowd ah marka waxa weye waa waa brogram aan anigu nasiib u helay in aan ka mid noqdo aniga iyo saddex iyo toban dhalinyaro ah ka kala yimid gobollo kala duwan iyo degmooyin kala duwan oo aqoon kala duwan leh oo xiise kala duwan leh ayaa waxay nasiib u heleen in ay ka mid noqdaan programkan amaba ururka qeybtiisa dhalinyarada oo labadii sannadoodba hal mar fursad ay u helaan dhalinyaradu inay ka mid noqdaan waa waa hagaag ee waxyaabaha markaa ururkani qabto iyo sida dhalinta soomaalidu tusaale ahaan oo aad adigu ku jirtaa ay uga faa'iidaysan karaan maxaa ka mid ah horta ururkani qaybtan aananu ka mid kahay waa qayb u gaaraan dhalinyarada sida magaciisaba ka muuqata waxa weye waxaa la aasaasay labadii kun iyo afar iyo tobankii waxa weeye waxaa lagu aasaasay kooxa dhalinyaraha oo loo carbinaya ama lagu tababarayay hogaaminta iyo magaranaysaa kobcinta aqoontooda si ay u sameeyaan isbedel nololeed iyo mid waara guud ahaan dunida iyo naftoodaba soo markaa ururkani waxa uu horta dhisaa dhalinyarada oo magaranaysaa uu ka caawiyaa brograamyada hogaaminta marka eh, ka maxamid Marka- ahaan eh, maxaad ka qabataa adigu ururkan iminka eh, qaybtiisa Sweden aniga iyo saddex iyo tobanka dhalinyarada horta waxaa lana tababarayaa in aan noqono hogaamiyeyaal isbedel eh, soo kordhiya Eh, ururkana waxa uu eh, fuliyaa barnaamijyo kala duwan oo dhalinyarada ah marka barnaamijyadaasaanu ka shaqaynaa oo haddii buxukmaayo aanu qayb ka nahay haddii ay tahay bar- eh, workshobyada eh, horumarinta nafta workshobyada kale ee magaranaysa marka waxaan leenahay eh, barnaamijyo kala duwan oo magaranaysaa tusaalahaan kale anu waxaan ahay wakiil oo kale oo waxaan ah, sida oo kale ka mid ahay hogaamiyeyaasha barnaamijyada ururku sameeyo wa- waa tahay markaas eh, tusaale ahaan eh, ka maxamed ahaan adiga eh, naftaada ama shakhsiyadaada eh, intii aad ururkan ku jirtay eh, saameyn intee leg ayuu ku yeeshay hadday noqoto dhinaca hogaanka ama hadday noqotoba dhinaca eh, kobaca naftaada Een, horta waxaa nasiib u helay ururkan inaan ka mid noqdo eh, sanadkan bishiisii eh, horaantiisii oo een, eh, sanadkii dhammaaday eh, gu- gunaanadkiisii bishii labaiyo soddonaad waxa aan eh, sida oo kale een, haddii aan xukum hayo aan markaas eh, ka mid ahaa eh, dhalinyaradii nasiibka u heshay in ay magaranaysaa la jaan qaadaan sidoo kale helaan barnaamijyada haddii aan xukumayo ururku een, uu yeelan doono haddii ay tahay hogaaminta haddii ay tahay mashaariicda laga shaqayn doono haddii ay tahay waxyaalaha kale ku saabsan horumarinta eh, bey'adda iyo magaranaysaa noolaha ku xeeran waxa aan isleeyahay waxa aan helay fursad aad iyo aad u wanaagsan oo aan aqoontayda iyo naftaydaba wax badan kusoo kordhin karayso sidoo kalena bulshadayda aan uga faa'iideyn karayo aqoonta aan kasoo qaatay halkan because maxaa yeele ururkan waxaan ku xidhnaa in badan oo aan isku dayay inaan ka mid noqdo sen ugu dambeyntii waxaan ka mid noqday eh, oo aan nasiib u helay inaan noqdo dufcaddii adeeg muxukmahayo shanaad amaba jiilkii shanaad ee loo qaato tababarkan amaba magaraysa ka mid ahaanshaha ururkan ee labada sano ee soo socda maxamedow bal waxa aad wax nooga sheegtaa een, faa'iidada ee, dhalinta soomaalida ee ku nool qurbaha ay u leedahay inay ku xidhnaadaan ururo caalami ah sida ururkan iminka aad ee ku jirto oo kale Eh, wallahi horta waa su-aal aad iyo aad u fi- u u muhiim ah xidhnaanshaha amaba ma garanaysaa haddii eebuu xukmaayo ka mid noqoshada ururada waaweyn ee caalamiga ahi waxa ay kobcinaysaa aqoontaada waxa ay eh, kuu iba furaysaa in aad samayso fursado iyo xidhiidho aad la yeelato dadka kaa khibradda badan leh kaa aqoonta badan leh ee aad tusaale ka dhigan karayso so guud ahaan dhalinyarada qurbaha ku nool iyo kuwa dalkii ku noolba waxa aan ku boorinayaa in ay aanay u dayman la-aan oo ay ka faa'iidaystaan muhiimadda ay leedahay in lagu xidhnaado ururada caalamiga ah ee akademiga ah ee magaranaysaa laga faa'iidayo aqoon iyo tababaro nafta iyo magaranaysaa haddii muxukmaayaba ee lagu horumarin karayo waayo aragnimada qofka marka aad iyo aad bay muhiim u tahay in lagu xidhnaado international organizationska kala duwan iyo magaranaysaa ee iyo kuwa localka ahba oo qofku ku barto magaranaysaa muhiimadda ay leedahay ee tabaruc samaynta ama volunteerku muhiimadda ay leedahay ee networkingka amaba ku-xidhnaanshaha bulshada muhiimadda ay leedahay aqoon dhisku waayo waxa weeye maaha wax lagu khasaaro waa wax laga soo faa'iidaysto een aqoon un oo ururada oo kale waxa weeye waa nidaam dawli oo kale waa sida ay dawladu dhisan tahay ayaa Mm.
ururadu nintooda badan u dhisnaadaan marka waxa weeye wax unbad ka faa'iidaysaa haddii aad buxukmaayo wax badan noloshaada iyo mustaqbalkaagaba ee ka tarta sidoo kale ee cv-gaagana waxay u tahay koboc aqooneed oo marka aad urur ku xidhan tahay caalami ah waxay kuu tahay merit ama ee wax dheeraad ah oo cv-gaaga ku galay aad iyo aad ayaad umahadsantay maxamed aad iyo aad ba mahadsan tahay v o a iyo cabdixaafidba
waxau ahaa kaasi wariyaha v o e da qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo wareysanayay maxamed shucayb axmed oo loo yaqaano maxamed amiin halkaad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o e markaana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku tala galno
godolkiisa maareeye sidan anigu ku galay gafi maysid adiguye nabsi ruuxii gaaxsha godolkiisa maareeye sidan anigu ku galay gafi maysid adiguye argudashadaadana garilahay weeye argudashadaadanagar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
abaalkii yahay guuldarante oxanaynin gabadhi ay gacantaadu melegteqofka faabaalkii yahay guuldarante oxanaynin gabadhi ay gacantaadu melegte waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayga idhaab
waatanku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee adoo gacale i soo biday waatanku gawdhasheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagatay gacantee waxaan anigu gaystaa goobta i jooje waxaan anigu gaystaa goobta i jooje hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
waxaanahaynin gacalkii awgaa u gooyo waxaanahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanahaynin gacalkii awgaa u gooyo waxaanahay gargaarkii galladkaaga waaye waxaanay gondoodiyo gocosha u dambayse waxaanay gandoodiyo gocosha u dambayse gurhayga filanine gurhayga filanine gurigayganidh
heeskaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gebagabaynaynaa baahinteenna idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgeliyo